galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa washington
waa isniin bisha may ee sanadka labada kun iyo labaatankuna waa koob iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qarya bogeena v o a somaly com idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen bare iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah rabab xoogan oo xalay ka da-ay magaalada muqdisho iyo dad rayid ah oo ku dhintay kadib markii uu guri ku soo dumay marka hore ilaahay bay mahad uu sugantay waayo ayagu kula koobi kara saaka maahaba soo maad garan dani waad halkaana dhigtay wakhtiganna imika waabay u khayr badantay way u belo badantay odhan maayo way u khayr badantay rabadaanna way tahay waxa weeye waa dhag waxaa soo kordhay raashinla-aan baa soo kordhay suuli ma lihin ma garanaysaa berkad ma lihiin oo nooma qodna oo kama dhaansanno waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dad barakacyaal ah oo ku dhibaataysan degmada salaxley ee somalilan waxaan sidoo kale idin haynaa xubinta ilayska v o a oo ku saabsan faa'iidada jimicsiga xilligan ay dadku guryahooda ku sugan yihiin si looga hortago faafitaanka cudurka covid
barnaamijkan wuxuu ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training samaynayay maadaama nin sports ah umaanan joojin anoo shaqaysanaya timeka fasaxa aan helo ama maalintii minutes waxaan sameeyaa training mar jiim baan tagaa mar waan ordaa qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixaafid awil ismaaciil
xanuunka covid nteen ayaa gaadhay aqalka cad iyada oo maamulka donald trumpna uu dadaal ugu jiro sidii loo furi lahaa qaybo ka mida dhaqaalaha dalka tirada ugu badan ayaa xanuunku waxa uu ku dhacay una dhintay dalkan maraykanka laba xubnood oo ka mid a shaqaalaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa laga helay xanuunkan madaxweyne donald trump ayaana khamiistii xaqiijiyey in katy miller oo ah xogayaha warbaahinta madaxweyne ku-xigeenka iyo stephen miller oo gacanyaro waa xaaskiisa labadaba jimcihii lagu xaqiijiyey inay xanuunka qaadeen afhayeen u hadlay madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in isaga xanuunka laga waayey maantana uu shaqada kusoo noqday waxaanu intaasi raaciyey inuu madaxweyne ku-xigeenku raaci doono talada shaqaalaha caafimaadka aqalka caada xerilaalyaha guud ee gobolka georgia ayaa ka codsaday waaxda cadaaladda inay baaritaan ku sameeyaan dib loo geystay nin dhallinyaro ah oo la yidhaahdo ahmawd arbery ninkan oo ahaa nin dhallinyaro ah oo madow ayaa laba nin oo cadaan ahy ku dileen magaalo xeebeedka brunswick saddexlabaatankii bishii februaayo isaga oo meel ordaya dowladda ayaa bishan un xidhay laba nin toddobaadkan aynu soo dhaafnay ayaa waxaa dad badan ka cadhaysiiyey fiideo muujinaya muuqaalka nin la dilayo xerilaalyaha ayaa sheegay in qoyska iyo jaaliyaduba u baahan yihiin jawaabo deg dega xerilaalye chris car ayaa qoraal uu soo saaray waxa kale oo uu ku sheegay in dib loo eegayo qaabka ay dowladdu ula macaamishay dilka axmed arbery waxaanu intaasi raaciyey inay la shaqayn doonaan hay-adaha dowliga ah saraakiisha dowladda ayaa sheegtay inay sidoo kale baaritaan ku sameynayaan hanjabaada loo geystay dadka dibabaxay ee dilka wiilkaasi ra-iisul wasaaraha dalka britain ayaa sheegay inaan la joojinaynin bandoogii saarneyd britain waxaanu ugu baaqay dadka inay feejignaadaan inta ay dowladdiisu ka shaqaynayso tallaabooyinka loo baahan yahay in loo qaado sidii loo khafiifin lahaa isdhexgalka bulshada iyo ganacsiga fariintan ayuu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey dadka ku nool mandaqada ku nool england dowladaha mandaqadaha scotland welas iyo waqooyiga ireland ayaa sheegay inay sii wadayaan siyaasadda joogista guryaha oo aanay khafiifinaynin ra-iisul wasaare johnson oo ka hadlayay muuqbaahiyayaasha britain ayaa sheegay in si yar uu u khafiifin doono bandooga iyadoo ay dadku guryahooda agtooda ku jimicsan karaan dadka qaarkiina loo ogolaan doono inay xafiisyada u shaqa tagaan sarkaal sare oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa baashtuuka bakistan ee taxaafuus iyo xubin ka mid ah golaha dowladda dalka bakistan ayaa ku eedeeyey koox maleeshiyo ah oo ay dowladdu taageerto weerarkii toddobaadkii aynu soo dhaafnay lagu qaaday hogaamiyaha kooxdaasi ee koonfurta gobolka wasiiristan waxa uu sheegay inay cad ah inay dowladdu lukulahayd iyadoo buu yidhi ay jireen shilal noocan oo kale ah oo hore u dhacay dowladduna ay ka aamustay bashtuun waa qoomiyadda ugu weyn dalka afghanistan laakiin bakistan waa ay ku yaryihiin inta badanna waxa ay ka cawdaan in la cadaadiyo qaylo weyn ayaa timi kadib markii wiil toddobiyo labaatan jir ah oo baashtuu ah dukaanana ah lagu dilay magaalada karaaji ee dalka bakistan iyada oo lagu eedeeyay dowladdu inay indhaha ka qasatay in ay cadaaladda hor keento ciddii ka dambaysay wiilka si
aad buu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo wararkii caalamkeena la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o e haddii aynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinkugu hayno roob mehigan oo xalay ka daa'ay magaalada muqdisho ayay ku dhinteen dad rayd ah oo isku qoys ah oo deganaa degmada wadajir ee gobolka banaadir goobtaasi waxaa tegay wariyaha v o e xasan kaafi qoyste warbixintan ayuuna noo soo diray shan ruux oo isku qoysa ayaa ku geeriyooday halka aabbihii reerkaasina ay waxyaalo culus ka soo gaartay kadib markii uu ku soo dumay dhismo qadiimi ah oo ku yaalay xaafadda ceelqalow ee degmada wadajir ee gobolka banaadir dumista dhismahan qadiimiga ayaa waxaa sababay roobab xoogan oo habeenkii xalay ahaa saacado xiriira ka da-ayay magaalada muqdisho taasoo keentay inay halkaasi ku geeriyoodaan shan caruur ah iyo ayeydood sida ay ku warramayso nasre cismaan aadan oo qoyskaasi ka tirsan waxaa meeshaan hala ku dhacday dhibaato aad iyo aad u foolxun awalkii hore gurigan waa iska degnayna nafteyna unbaa ku sabsabeyne xala roobaa imaaday biyihii meeshaan waa u jeedaa difaacan galnay ilbaabka biyiyaa iska celinayne anagiioo ilmihii kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna al-ultuma derbigii dhanaaba nagu soo go-ayba juudududududu kuudududu islaan waayeel oo lixdan jir ah iyo afar cunug mid saddex iyo toban jir ah wiil ah midna wiil waay shan jir ah midna gabar waay sideed jir midna gabar waay afar jir shantaas ruuxa saaka meeshaan nafsadooda lagu waayay xanta waxa la dhoon hortaaba ha sheegin wixii alaab ahay wixii joodaro ahay wixii dhar ahay dadka deriskiyaa noo soo gurmada dharkan hadda ii xiran deriskaale iigu keena wax noo badbaadi oo ilaahay abuuray ma jirto shanta qofee dhimatay maxaad isku tihiin idinka waxaan isku nahay ehelada hal qoysaan nahay ma fahanti reer dumaashileen kala nahay wiil anaa dhali wiil dumaashigayaadhalaba wiil laba iyaa gabar iyo wiil dumaashigayaa dhali haddana gabar kale dumaashigayaa dhali qofta dhimatayna ilmaha oo dhinteen aabbiyaalkooda habartooda waay ayeeyada ilmaha waay marka waa qof waayeela iyo afar caruura iyo afar caruur ah aa meeshaan ku nafwayse ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo guriga meeqa sanaa deganaydeen guriga ari waxaan deganahay lix sano lix sanaa iska deganahay waa u jeedaa guri maanta dhibaatada oo ku kooban yahay sheegad ma rabo waxaana nagu kalaftay dhibaatadan gurigan godka ee waxaa nagu kalaftay lacag la-aan aageeda karadii ma iska bixi karno hooy kale oo ku hooyna ma haysano sidoo kale cabdulaahi maxamed oo ka mida odayaasha deegaanka ceelqalow ee degmada wadajir islamarkaana qayb ka ahaa dadkii u soo gurmaday qoyskan dhibaatadu soo gaartay ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen xalay masiibo xoog badana ka dhacdo ilaahay amarkiisa reer dhan oo isku qoysa afar qofood iyo ayeeyadooda ku dhimatay odayga aabbahood ahayna isigana dhaawaca isbitaalka loola qaaday ciddii ayagoo meesha ku jiraan daad xoogana halmar soo galay daadkii markuu soo galay derbigiia kusoo wada dumay xaafadii gurmadaa laisku daya laakiin ilaahay awooddiisa waxawaa laga qaba waaye dadkaas hanti iyo nafba waa ku waayeen meeshaas xoolahoodii ma ka qaadanin wax maanta ay ku seexdaan iyo wax ay cunaan iyo galaas biyo ay ku cabaan ay haystaan ma jirto waa taas bannaanka ay wada fadhiyaan masiibadaasaa ka dhacda maanta xaafadda wax u soo gurmaday ma jiraan wallaahi hadda uun kolley maamulkii degmada wadajira iyo mid kheyr allah siiye asigaa gurmadkii koowaad bilaabay oo yimid oo wuxuu ahaay meeshaan kow ku soo baxay meydkiina waa la qaadayo in la asturo oo ka shaqeeya ma garata isigana intaasaa gurmadka ugu horreeyey oo na soo gaaray iyo xaafaddii oo isku duuban iyadana gurmad ku jirto laakiin waxaan kaloo codsanaynaa muslimiinta intii muxsin oo wax baxsanayso ama ganacsato ha naqato ama hay-ad ha naqato dadkaas masaakiinta oo maanta dhibban oo hantidooda iyo naftoodaba ku waaya in lasoo gurmado caawa meelay ku hoydaan ma haystaan waxay cunaana ma haystaan xaaladooda meel adagay taagan tahay mar walbana waa soo naqnaqatay biyahana eber ka dhiga dadkan roobabkan daadadka watay ee xalay ka da-ay magaalada muqdisho ayaa gooyey meelo badan oo ka mida waddooyinkii ugu muhiimsanaa caasimadda waxaana jirta in gaadiidku ay isticmaali waayeen waddooyinka burburka ku yimid awgood marka laga soo tago magaalada muqdisho roobabku waxa ay waxyeello gaarsiiyeen qoysaska barakacayaasha ee degan duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo la sheegayo inay burburiyeen in ka badan toddobaatan ka tirsan aqallada cooshadaha ay ku hoydaan dadkaasi tabaalaysan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho waxaa soconaya dadaallo xoogan oo lagu doonayo in lagu yareeyo khatarta ka iman karta fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne kadib markii uu webigu jabsaday dhowr meelood oo ku yaala duleedka magaalada maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane maxamed bashiir waa waa mahadsan tahay wararka ugu dambeeya magaalada beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan webiga ayaa waxa uu sameeyey in uu soo jabsaday ama meelihii loogu talagalay in lagu hakiyo ayuu soo jabsaday meel yidhaha deegaanka qooqane oo duleedka waqooyi magaalada ku taalla buur loo dhigay ayuu soo jabsaday roobab da-ayay habeen hore oo sabab u ahaa sidoo kale helekeliyo kanaal laga sameeyey ama biyo xireen ay ka diyaariyeen guddigii gurmadka magaalada beledweyne laba meel ayuu ka soo jabsaday meel kale oo loogu talagalay in lagu hakiyo oo magaalada iyo duleedka magaalada meel u dhexaysa sidoo kale waa uu soo jabsaday mar dhow oo aan la hadlay guddoomiyaha guddiga gurmadka xaaji casmaan dhagaxo wuxuu sheegay in weli ay dadaal wadaan xaloo dhan ay shaqaynayeen laakiin biyaha yimid ay ahayn biyo xoog badan laakiin la filayo in naqa uu daba taagan yahay oo ugu badnaan ilaa laba habeen culeysku uu haynayo xaafadaha qaar dadku waa ay barakaceen xaafado kale oo la degan yahay waa jiraa inkastoo biyaha magaalada aynan kulli wada gelin oo meelo ka mid ah xaafadaha godka ay galeen haddana weli guddigu waxay ku adkaysanayaan in dadaal ay wadaan rajana ay ka qabaan inay ku guulaystaan in biyaha sidii ay magaalada mar walba dhibaato u gaarsii jireen si ka yar inay noqoto oo wax badan ay ka qabtaan ilaa hadda inta la ogyahay wax khasaaro ah oo ka dhashay fatahaaddan cusub ilaa iyo hadda wax dhimasho ah ama burbur hantideed ilaa iyo hadda ma jirto ilaa shan iyo tobankii maalmooda ugu dambeeyey biyaha magaalada banaankeeda ay guddiga gurmadka ku hortaagnaayeen oo ay ka celinayeen inay magaalada soo galaan dadku waa ay ka warqabeen wax keliisa ma ahayn intii badneed dadkii alaabahooda kuwa shakiga ka qaba meelahooda inay soo galayaan waa ay kala baxeen dadka kalena weli waxay ku talagaleen in magaalada meelaha taagaga ah oo aanan biyuhu gaari karin inay sii degaan ilaa iyo hadda wax khasaaro nafeed iyo mid hantideed oo la ogyahay oo biyuhu ay geysteen ma jirto maxamed bashiir xuseenow ilaa hadda maxaa dadaallo ah oo socda hadday noqon lahayd dowladda federaalka ama maamulka hirshabelle ama hay-adaha samafalkaba
dadaalka hadda ugu weyn waxaa wada maamulka gobolka haba ugu badnaada guddigii gurmadka xaaji cismaan dhagax uu madaxda u ahaa maamulka gobolka waxay dadaal ku sameeyeen ilaalinta meelaha ay howlaha ay ka socdaan iyo iyo fududeynta sidii hawsha loo qaban lahaa shalay waxaa soo gaaray magaalada beledweyne madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare bartiisa twitterka waxa uu ku qoray in lacag ilaa hal milyan gaaraysa ay soo gaartay lix boqol oo ka mid ah dowladda jabuuti ay soo dirtay shantii boqol oo dowladdii soomaaliya iyo labaiyo afartan kun oo kale oo iyadana ay soo dirtay qeybo ka mid ah dowladda federaalka dadaal badan waa uu socdaa roobaba waxay ka da-ayaan dhulka taagga ah ee ethoobiya taasoo mar walba culeyska sii kordhin karta laakiin marka dhinac laga fiiriyo guddiga gurmadka dadaal badan ayay sameeyeen oo biyaha haddii aanan laga hortegi lahayn iyo waxa ay sameeyeen saacadaha ka horba magaalada waxay noqon lahayd kuwa ay biyuhu ay meel walba gaaraan dhinaca kale guddiga gurmadka beledweyne ayaa toddobadii bishan v o a u sheegay in lacag gaaraysa lix boqol oo kun oo doolarka maraykanka ay dowladda jabuuti ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen aanay iyagu soo gaarin dowladda jabuuti ayaa xaqiijisay in lacagtaasi ay toddoba bilood ka hor ku wareejisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka soomaaliya danjiraha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya soomaaliya aadan xasan aadan baleloa oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in iyagu aanay faraha la gelinin maamulka gudaha ee soomaaliya iyo sidii kaalmadaasi loo maareeyey safiirku wuxuu u warramay wariyaha v o a jacfar kukaay walaal jacfar aad iyo aad ayaad umahadsan tahay waxaan ku hambalyaynayaa adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda v o a iyo ummadda soomaaliyeedba horta bisha ramadaan barakadeeda su-aasha adi weydiisay intaanan ka jawaabinna waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogtaba ka tacsiyeynayaa dhibaatada ku timiday ee ay keentay raxmadda ilaahay ee maaragtaan inoo daaday inta ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhibaatootana allah ka kaalmeeyo lacagta adi weydiisay dabcan jamhuuriyadda jabuuti may ahayn keliya lacag madaxweyne ismaaciil cumar geele oo mar walbo ay dhibaata timaadaba maaragtaane dadka uga soo horeeya waa kii kala hore soo diray dhowr diyaaradood oo qalab gurmad ah oo qalab caafimaad iyo iyo maaragtaane cuntada nafaqada degdega ah ay ka mid ahaayeen iyo jeeg lacagahoo lix boqoloo kunoo dollar ah waa tii loo soo diray markii ay fatahaaduhu ka dhaceen beledweyne labadii kun iyo sagaaliyo tobankii kolkaa dee lacagtaasi waxay ka qayb ka ahayd gurmadkaasi loo fidinayey dadkii ku dhibaatooday fatahaadihii webiyada oo dabcan markaana may ahayn beledweyne oo keliya laakiin laba dowlad goboleed baa ugu darnaa saan xasuusto oo hirshabeelle iyo maxaanku idhahdaa koonfur galbeed intaba dhibaatooyin ay ka dhaceen ayay ahayd lacagtaas xilligii loogu talagalay dabcan halkii loogu talagalay maanay gaarin oo waatan uu madaxweynaha hirshabeelle shalay oo bishu ay toban ahayd uu sheegayo in ay soo gaartay lacagtaas muddo toddoba bilood ku dhowbay lacagtaa maqnayd oo aanay gaarin halkii loogu talagalay adinku ma ka warhayseen lacagtaas inaanay gaarin meeshii aad u qorshayseen annagu wixii anu qorshaha iyo arrimaha maaragtaane farsamada ah waxaa iskale dowladda soomaaliyeed ama ha noqoto dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqoto laakiin shacabka reer jabuuti wixii ay ku soo gurmadeen ay walaalahooga ugu soo gurmadeen waxaa waajib ka saaran yahay inay u dhiibaan maaragtaane dowladdii dhexe ee federaalka ahayd marka guddigii ay dowladda soomaaliya u magacowday masiibooyinka qaran oo uu hogaaminayo wasiirkii wasaaradda maaragtaane masiibooyinka iyo gargaarka iyo masiibooyinka oo maaragtaane xamse uu hogaaminaya ayaan anagu gacanta kaga rignay dee waad garanaysaayo sida uu waajibku yahayna waa sidaas oo annagu inaan u maamulno ma aha waajibka iyagu ee wixii gargaara inaan maaragtaan walaalaha iyo kalsooni weyn ayaan ku qabnaa inay maaragtaan shicibkooga ay wixii loogu dhiibo ay gaadhsiinayaan waana dowlad runtii dee dhibaatooyin fara badan ay haystaan oo dee fatahaadoo keli hata maahine amnigii dhismihii dowladda la dagaalankii maaragtaan argagixisada kolkaa dee haddii aanay weli gaadhin malaha dee iyaga ayaa maaragtaan iyaga ugu maaragtaan dee fara dhuudhuuban oo way u wadaan nina nina jirhkiisa biyo kama dhowro marka waan ku kalsoonahay inay meeshii ugu baahi badnayd ay kolley gaadhsiiyeen waayahay dabcan waan ka warhaynaa magaalada beledweyne si aada baad uga warhaysaan oo ciidamo jamhuuriyadda jabuuti ka socdabaa halkaa jooga marka waxaan u fahmay in aad la socoteen in lacagtaas aanay gaarin dadkii aad ugu tala gasheen laakiin aad ka gaabsanayseen in aad faragelisaan oo aad la xisaabtantaan dowladda federaalka walaal anigu sida aan aaminsanahay waxa weeyaan ciidamada amisom jabuuti ee halkaa jooga ay shaqada ay hayaan iyo shaqada gurmadka ahee dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka samaynayso oo dalkayga u samaynayso waa kala laba howlood gargaarkaasi waxaan aaminsannahay annagana wuu naga soo tegey ummadda soomaaliyeedna hogaankeygii ayaanu u dhiibnay annaga xaggeenna waajibkaasi inaan gudannay oo ummadda reer jabuuti ay gudatay kuwa soo socdana uu xilnaga saaran yahay oo walaalahaya aan mar walba maaragtaanay u gurman doono haddii ilaahay yidhaahdo kamaanta jooga iyo maaragtaanay kuwii yimaadaba kuwii isku gurmada aan nahay waxaanan rajaynaynaa maaragtaanay masiibada maanta taagan ee cusubna in dowladda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee shicibka ah ganacsatada culimmada iyo cid walba ay gurmato iyo hay-adaha caalamka ah iyo kuwa maaragtaanay gobolkuba sida annagaba ay tahay inaan yeelno waa inaan u gurmano ummaddaa soomaaliyeed ilaa ay cagahayga isku taagayso ma idinku abuuri kartaa wax niyad jaba ee lacag aad toddoba bilood ka hor ku deeqdeen in aanay gaarin dadkii loogu talagalay oo toddoba bilood kadib xalay ay gaarto ama ay ku dhacdo qasnada dowlad goboleedka hirshabeelle sida madaxweyne waaraba uu sheegay kadib markii guddigii gurmadka fatahaadda beledweyne ay arintaa ka dhawaajiyeen oo bannaanka ay soo dhigeen in lacagtii jabuuti ay ku deeqday aanay iyagu soo gaarin walaal wax annaga niyadjab ah hadda uma malaynayo in meesha su-aashaasi ay ku jirto dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba hawsha u taale iyo culayska haystaayo wuu ka badan yahay lacag gurmadahoo gargaarahoo aan mar maaragtaan anagu siinay kuna kalsoonahay inay gacmihii aaminkahayd ku jirto waxa ay waxana saarani waxa weeye kolba hawsha taagan iyo dhibaatada hadda taagan sidii wax looga qaban lahaa ama wax loogala qaban lahaa walaalahayaga soomaaliyeed taas ayaa ka muhiimsan inaa maaragtaane lagu eetamo wax maaragtaane gaf ka iman karo ilow ka iman karo laakiinse meeshiisii tegey oo maaragtaane gaaray sideed u aragtaa si kooban adigoo iiga jawaabay sideed u aragtaa adigu shakhsiyan maadaama aad tahay mas-uulkii jamhuuriyadda jabuuti soomaaliya u qaabilsanaa sideed u aragtaa in lacagtaas aad ku deeqdeen toddoba bilood kadib dib loo helo oo halkii aad ugu talagasheen toddoba bilood kadib la gaarsiiyo anigu su-aasha aad weydiinayso jawaabteeda ma hayo waxaan ku yidhi dowladda jabuuti gargaarkii madaxweyne ismaaciil cumar iyo dowladda iyo shicibka jabuuti ay soo direen wuu gaadhay walaalahayaga soomaaliyeed toddoba bilood ka hor ayaanan gaadhsiinay oo lanaga guddoomay haddaad u baahan tihiin inaad arshiifka sii maaragtaan raacdanna waad helaysaan jeega nambarkiisii iyo saacaddii lanaga guddoomay iyo ciddii naga guddoontay walaal
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a iyo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o da meelo badan oo dunida dadka waxaa lagu amray inay guryaha ku ekaadaan xanuunka covid-19 awgey haddana waxaa la ogolaa in qofku uu dibadda u bixi karo oo uu samayn karo jimicsi ama uu hawada soo qaadan karo si dhiiggiisu u helo oksijiin nadiifa taasoo ka qayb qaadan karta sida dhakhaatiirtu sheegeen kobaca awoodda jidhka ee la tacaalidda xanuunka covid-19 jimicsiga iyo orodka waxa ay yareeyaan cadaadiska jidhka iyo maskaxda waxaa looga hortagaa ama ay yareeyaan miisaanka qofka waxa ay xoojiyaan hanaanka difaaca jirka waxaana qofku uu ka helaa hurdo wanaagsan haddaba toddobaadadii u dambeeyey waxaa baraha bulshada haystay muuqaalo fidiyow oo muujinaya soomaali ku kala nool dunida dacaladeeda oo ka qayb qaadanaya mashruuc loogu magacdaray walaal ilo orod muuqaaladan waxaa ka soo muuqday inta badan ciyaartooydii hore ee dalka soo maray macallimiintii isboortiga oo meelo badan oo dunida kala jooga waxaana markii dambe ku biiray dhallinyaro faris jarles waa qabanqaabiyaha mashruucan ee magaalada toronto ee dalka kanada waxa uu barnaamijka elayska uga warramay sida ololaha orodkan uuga socdo toronto iyo aagaariheeda
maasha allah wa waxaan ku bilawnay annaga dhallinyaraan ku bilawnay maadaama fikirka fiicnaa oo noogu yimid sweden oo halkeena injineer ismaaciil jamaica aan ka ambaqaadnay toronto waxaa toronto kasii ambaqaaday lejanadii ciyaartooydii barsamaadkii dhammaan dhallinyaradii wax harsan magaalada toronto ma laha waa la soo wada baxay waa la wada taageersan yahay annagoo yaraan bilaabnay oo lix qofood aan ku bilaabnay maantana waxaan maraynaa ilaa boqol iyo konton qof inaan ku cararno oo meel walba laga wada cararo toronto iyo nawaaxigeeda waa magaalo weyn coladow raggii taleefonaa la wada leeyahay waa la wada xiriiraa waa la isballansadaa meelaa lagu wada ballamaa qaarkeed naga soo gaari waayna meeshooda ku cararaan waa iska warqabnaa alxamdulilah walaal ilo orod world wide way dhaqaaqday waxaan odhan lahaa wax dhaama lawaa ha lagu soo biiro shakhsiyaadka ka soo muuqday fiidiyodii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa cabdikariin cabdille shide shakhsiyaadkii ka soo muuqday fiidiyodii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa cabdikariin cabdulle shidle oo lambarka koob iyo tobanaad uga ciyaari jiray kooxdii fiyaad ama wegad ee soomaaliya waxaan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada london waxa uu iga warramay waxa ku dhiirageliyey ka qayb qaadashada orodkan hadduu coronaviruska horta waxaa weeye xanuun horta ilaahay hanaga dulqaado waa xanuun adduunkao dhan global adduunkao dhan weli marka waxa weeye markuu soo baxay xanuunkaas ayaa waxaa noo bilaabay horta ninkan ismaaciil jamaica oo ciyaartooy ilaa ahaan jira ciyaartooyda barasanaadka marka waxaa la yidhi xanuunkan mar alla markuu soo banaan baxay inuu yurub soo galay orodkaana bilowday waxaa la yidhi xabadka ayuu fadhiistaa xabadkuna ku dhigayaa qabow barafuu ka dhigaya xabadka safka sanbadaha ayuu fadhiisanaya marka waxaa u roonaa la yidhi sportiga in training la sameeyo exercise more exercise intuusa ku soo gelin more exercise kaagana hadduu fiican yahay waxa weeye waa ka digtoonaanaysaa boqolkiiba sagaashan inuu sanbadaha kaa soo aado dadka marka sportiga intooda badan oo caafimaadka qabo ama cudurro kala qabin waxa weeye waa ka wada badbaadeen intooda badan coronaviruska marka xogogaalkaasaan helnay walaal cabdikariim ayaa faahfaahinaya qaabka ay u wada ordaan xilligan coronavirus awgii dadka lagu amray inay kala fogaadaan marka dhalinyaradu meelo kala duwanay ku ordaan anaga marka waxaan nahay in aan westigaan nahay south west london marka waxaan inta badan ku orodnaa buurahan hiliska north hall ayaan isugu tagnaa marka layskuma soo dhawaado distanceaan sameynaa social distance waa kala fogaanaa marka orodaa la sameeyaa marka oo trainina walaal ila oroda oo maaragtay buurahan ku wareeganaa socod dheeraan sameynaa rag inta badan anigaa hogaamin u ah dhalinyaradan south west london marka orodka aniga igusoo daba xirtaan kabacdina jimicsi badanaan sameynaa anagoo kala fog tarina marka waxaan ka warhelnay cudurkan coronaviruska waxa looga badbaadi karo inuu yahay exercise qofka uu sameeyo
ragga keliya maaha ee fiidiyoyadan waxaa ka soo muuqday dumar ka qayb qaadanaya orodka iyo jimicsiga xamdi jaamac cali ayaa ka mid ah gabdho ku dhiirigelinayay dumarka inay guryaha ka soo baxaan oo ay ka qayb qaataan orodkan magaalada stockholm ee dalka sweden
waxaa kaloo faa'iidada ugu weyn oo kaleeto waxay tahay inaan dad badan la encourage gareysmeen oo guryaha ka soo baxeen waxa kaloo ugu sii wanaagsan oo aan ka helnay barnaamijkan ayaa waxay tahay isbarashada iyo isku xirka bulshada soomaaliyeed walaaltinimada afta qaarad ka qaara dadkii inay isbarteen ee macnaha jacayl iyo iyo iyo caafimaadkooda leh ay ka sheekaysanayaan iyo siday macnaha ay u kubcin lahayeen caafimaadkooda iyo xamdi ayaa ka warramaysa xamaasad iyo baritan uu orodkan ka dhex dhaliyey sida ay sheegtay qaar ka mid a dumarka soomaaliyeed ee ku nool magaalada stockholm
gabdho badan waxa waaye boqolkiiba siddeetan gabdhihii gurigaha joogay way soo wada baxeen kulli gabdhihii dhan waxay bilaabeen socod waxay ku xisaabtamayaan kilomitir inta kasoo kilomitir baan socday anigana intaasoo kilomitir way isballansanayaan aad iyo aad wallaahi ayadoon ahayn vayo warankeeda annaga hadda gabdhihii magaaladeena stockholm gabdhihii dhan waxay bilaabeen socod iyo kilomitr inay ku xisaabtamaan maalintii intaasoo kilomit way isugu faanayaan kilomitrka encouragement heblaayaba way samaysay adigana waad samayn kartaa marka mid walbaba waxay samaysaa inay soo baxdo marka caafimaad badanaa laga helay iyo farxad wallaahi orodkan hadda ka bilowday meelo badan oo dalalka yurub iyo waqooyiga ameerika ah waxaa fikraddiisa lahaa oo bilaabay injineer ismaaciil caydiid oo loo yaqaano jamaica oo lambarka kooiyo tobanaad uga ciyaari jiray naadigii madbacadda qaranka ee soomaaliya injineerka ayaan kula xiriiray qadka taleefonka ee sweden waxaana ugu horreyn weydiiyey waxaa arrintan ku dhaliyey
walaal marka hore aad baan kuu salaamaya adiga iyo dadkan dhegeysan doona iyo adigaba iyo ilaacaddii iyo v o eda aad baan inii salaamaya waan iiga mahad celinayaa barnaamijkan wanaagsan ead soo qabanqaabiseen inaad ummadda u gudbisaan barnaamijkan waxa ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training samaynayay maadaama nin sports aha umaanan joojin anoo shaqaysanaya timeka fasaxaan hela ama maalintii thirty minutes forty minutes waxaan sameeyaa training mar jiim baan tagaa mar waan ordaa marka waxaan ku fikiray meelaha aan ku ordayo inta badan waxaan arki jiray dadka waddankan u dhashay iyo ajaanibta kale ayaa ku badan oo ila orda meelaha macnaha aan la kulmaan qof soomaaliya waa ugu yeedo waa arki waay hal nin oo saaxiib nahay ayaan isla cararaa isagana horsada ciyaari jiray oo number seven ka ciyaari jiray saciid galgaduud la yidhahda saciid baa maalin dambe la tirsan ku warniyo saciid qof soomaaliya intaasaan waddankan ku ordaya qof soomaaliya igama hormaan weligii marka niyo waxaan go'aansadaan ku yidhi dreamingkaygana waa ahayd maalin soomaalida inaan kaxiyo inaan dadka walaalahay maadaama cudurka hadda uu bilaabmay oo guryaha ku jiraan inay ku sii dhiman karaan guryaha dhexdooda oo guryaha fogti bay leeyihin badana in macnaha aan u gargaaro oon u sheego in haddii la yidhi stay at home aysan ahayn sariirtaada hoos gal ee ay tahay ka fogow haddaad cudur leedahay ama u aad dareento macnaha cudurkan covidka ama aad dareento symptomigi wax in gurigaaga aad joogto haddaadan qabin inaad baxdo sida ummadoo kale aad soo cararto walow magaaladan adigoo waddankan aan deganaya aan close down wax lagu samayn oo shutdown laga dhigin oo shaqadii furan tahay iskuuladii furan yihiin ma garat waxaa jira walaalahaaga soomaaliyeed ee adduunyada dacladeeda ku nool u gargaaroo la qaybso inay jimicsadaan si jirkooda u helo difaac cudur kasta qofku markuu ordaya training samaynayo jirkiisa difaac buu leeyahy wuu iska difaaci karaa cudur walba soo macnaha oo soo wajaha isla markaa soomaalida maadaama soddon sano haddana waxaa kusii fikiri waddankooda uu burbursaya dibadahana aysan ku haysan wanaag badan oo iyagii sarkaya oo dhibaato dhex taal soomaali in macnaha ay ku walaaloobaan xataa isbortu markii ay jirkooda u caafimaad helo maskaxdii caafimaado la helo macnaha dad bulsho badan oo soomaaliya oo qurbaha ku nool oo caafimaad inay iyaguna hadda waa laga soo cararay garow waa laga soo cararay waxaa laga soo cararay hargeysa boorame waxaa laga soo cararay buucame laascaanood dhuusamareeb muqdisho janaale qoryooloy intaas waa laga soo cararay hadda injineer jameyka iyo saaxiibadihii ayaa adeegsaday baraha bulshada si ay mashruucan meelo badan u gaarsiiyaan social media dhex saaciiday anigana waa la xiriiray hadda waxaa ordaya dadkii isboortiga ahaan jiray waa soo wada kiciyey hadda bulshadii caadiga soomaalida ahayd ayaa soo kacday because annaga soomaalida waxaan aaminsanahay in ninka kubadda ciyaara ama baaskiska ciyaara ama footballka ciyaara ama tennis ciyaara in sports keliya u yaqaanaan laakiin qoladaas la yidhahdo professional laakiin ummaddan kale sport waxaa lahaa qof kastoo sport sameeya taasaa dadka ku wacyigeliyey wiigii hal maalin baan soo geli jiray wacyigelin oo life baan soo geli jiray weligii facebook baan soo gelin waxaan u soo galay inaan u hiiliyo ummaddeeda soomaaliya in la helo jir caafimaad qaba maskax caafimaad qabta iyo deegaan caafimaad qabo dhinaca soomaaliya xitaa marka loo eego jameyka ayaa aaminsan in orodkan uu sidoo kale qayb ka qaadan karo dib u heshiisiinta iyo nabadaynta soomaaliya waayo buu yidhi isboortiga ayaa soo kordhin kara soomaali badan oo jir iyo maskax bafayow tallaabta xitaa orodkan horta istaagi maayo wuu soconayaa ilaa aan ka helo qofka ugu dambeeya soomaaliya oo jirkiisa uu caafimaad caafimaad helo oo magaalo iyo miyiba laga cararo markaasaan u soo jeesan doonaa tallaabta labaad ee aan qaadi doono ay noqon doonto soomaaliya inay miis wada fadhiistaan because markay dadku maskaxdooda iyo jirkooduba caafimaad qabo waxay noqonaysaa inay si wanaagsan u wada hadlaan oo wada fadhiistaan oo isweydiiyaan xalka macnaha ku jira macnaha ummadda soomaaliyeed ama qurbaha noqoto ama gudaha noqoto waddanka gudihiisa intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay mashruuc orod iyo jimicsi isugu jira oo soomaali badan ka bilaabeen meelo badan oo dunida ah intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya ramadaan kariim
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad inala socodsiinayay barnaamijkii ilayska v o a
gordhow waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
xanuunka covid ayaa gaadhay aqalkacad ee maraykanka iyadoo maamulka donald trumpna ay dadaal ugu jiraan sidii loo furi lahaa qaybo ka mid a dhaqaalaha dalka tirada ugu badan ayuu xanuunka ku dhacay dalkan maraykanka waxaana ugu dhintay dadka ugu badan laba xubnood oo ka mid a shaqaalaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xaaskiisa ayaa labadaba jimcihii laga helay xanuunka xerilaalyaha guud ee gobolka georgia ayaa ka codsaday waaxda cadaaladda inay baaritaan ku sameeyaan dil loo geystay nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo ah maud arberi ninkan dhalinyarada ah oo madooba ayaa laba nin oo cadaan ahi ku dileen magaala xebeedka brunswick saddexlabaatankii bishii februaayo isaga oo meel ordaya dowladda ayaana imika xidhay laba nin ra-iisul wasaaraha dalka britain ayaa sheegay in aan la joojinaynin si buuxda badooga saarnayd britain waxaan ugu baaqay dadka inay feejignaadaan inta ay dowladdiisu ka shaqaynayso tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo khafiifiyo isdhexgalka bulshada fariintan ayuu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey dadka ku nool mandaqada ku nool england dowladaha mandaqadaha scotland wales iyo waqooyiga ireland ayaa sheegay inay iyagu sii wadayaan siyaasadda joogista guryaha oo aanay khafiifinaynin ra-iisul wasaare johnson oo ka hadlay muuqbaahiyaasha britain ayaa sheegay in ay inyar inyar dabcin doonaan bandooga iyada oo buu yidhi iminka ay dadka guryahooda hortooda ku jimicsan karaan dadka qaarkiina loo ogolaan doono buu yidhi haddii laga maarmi waayo inay xafiisyada u shaqo tagaan dalka ah bakistaanna sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa baashtuuga bakistaan ee taxafusus iyo xubin ka tirsan golaha ururkaasi ayaa ku eedeeyey koox maleeshiya ah oo ay dowladdu taageerto weerarkii toddobaadkii aynu soo dhaafnay lagu qaaday hogaamiyaha kooxdaasi ee koonfurta gobolka wasiiristan waxa uu sheegay inay cad tahay in ay dowladdu luku lahayd iyada oo buyidhi ay jireen shilal noocan oo kale ah oo hore u jiray dowladduna ay ka aamustay baashtuun waa qoomiyadda ugu weyn dalka afghanistan laakiin bakistan tiradoodu waa yar tahay inta badanna waxa ay ka cawdaan in lagu hayo cadaadiis
markaacayaasha ku dhaqan degmada salaxle ee somalilan ayaa v o w u sheegay in xaaladoodu ay aada u liidato iyadoo ay uga sii dartay intii cudurka covid uu ka dilaacay dunida wariyaha v o w khadar maxamed cakulle ayaa booqday salaxle warbixintan ayuuna noo soo diray wakhtigan iminka la joogo dhulku waa cagaar goob kastoo aad maraysana biyaha ayaa fadhiya sannadkii ka horreeyey ee laba kun iyo sagaal iyo toban isagana waxa uu ahaa mid barwaaqa iyada oo duruufaha nololeed ee dadka u muuqda ama sida guud laysaga warhaya ay cid kasta ula eeg tahay qof kasta iyo hayntii dadka magaalooyinka jooga ayaa wakhtigan aan war badan ka haynin inay jiraan dad saddex sano ka hor caydhoobay oo weli bannaan fadhi ama degal fadhiya degmada salaxley waxa ay ku dhowaad toddobaatan kilomitir koonfur kaga beegan tahay magaalada hargeysa waxaa duleedkeeda fadhiya dad tiradooda lagu qiyaasa ilaa shan boqol oo qoys saddexdii sane ugu dambeeyey halkan ayay barakacayaal ku ahaayeen waa dad xoolodhaqato ahaa oo noloshooda maamulan jiray laakiin hadda waxa ay eegayaan gaadhigii soo muuqda goor habeennimo cawaysnimo ah oo ay rabadaan tahay ayaan galay ama aan ku beegmay dad badan oo dumar iyo carruur u badan ayaa ku soo ururay baabuurkii aan watay waxay u malaynayeen inay waxoogaa dhaqdhaqaaqa ama in uun raashin uu gaadhigu u sido ama wax loo qaybin doono waan isu sheegay kadibna waxaan u warramay in codkooda ama farriintooda aan qaadi karo laakiin aanan caawimo iyo taakulo kale aanan awoodin waxaan markiiba helay qaar ka mida hooyooyinkan waxaana sawir ay ka bixinayaan noloshooda iyo sida xaaladdu ay ku tahay
faadimo cabdilaahi cismaan faadimo goormaad adigu halkan soo tagtay saddex sano ayaan deganaa keentay waxa weyaan abaar adag oo saameeyaa la yidhahdaa nagu dhacday waxaanu ahayn dadkii xoolodhaqatada ahaa noolo noolo ku nool haddii aanu ahayn nooli markuu iska baxay de wixii kici kari waaye mooyaane wixii kacaya dee dhulkan u soo firxaday haddii aanu u soo firxannay degmada sharafta leh iyo haddii aan la yidhaahdo maamulka ayaana gacan qabtay halkanay dabada noo dhigeen waanu iska naallay oodahaanu soo garaacannay fodadaha yagaanu ku dhisnay dee dumarku marku waa yeelana waa uu taahaa kolkay umulaanna way taahaa labadii oon midna kin inaanaanu haysanna waanu haysanna waa noo degal fadhi waa wakhti lagu jiro bisha barakaysan ee rabadaan oo sideedaba culays dhaqaale iyo mid nololeedba u leh waxaa dadkani ay isha ku hayaan in ciduuni ay u soo jawaabto oo ay taageero caafimaad cunto biyo iyo hu mid kasta oo ay u baahan yihiinba ka helaan baan axmed ibraahim cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka degmada salaxli khadar maxamed akuloo waxay ahaayeen dadkani markii ay xooluhu baxeen dadka abaarihii la kala wada guuray ee xoolihii ka jabeen ayay ku yimaadeen iyagoo baraka'a degmada salaxli kadib waxaanu dejinay goobtan marka aynu taagannahay waxaa degan shan boqol oo qoys ayaa iska fadhiya shantaa boqol oo qoys waxay u fadhiyaan ilaahay unbay fadhiyaan halkaa iyo kolba wixii aanu biyo yar iyo baad ilaahay dadkiisa uga helo imay fadhiyaan wax kale oo ay ku fadhiyaan ma jirto xaaladoodu way aad iyo aad bay walahi dadka u adag tahay oday carab jagac ayaa ii sheegay in intii coronavirus uu soo baxay ay xaaladoodu sii murugtay oo ay sii adkaatay markii aan cudurkan la arag adduunku wuu isu furaa dhaqdhaqaaqa noo imanaya dee sidan wuu dhaam laakiin intii waxaani dhacay cidna maanaan arag cid wax sidatana maanaan arag sidaasay dadku walahi dhibaatadiisa lama koobi karo hoos looma baadhi karaba yacni faraheeda lagama sheekayn karaan wey shantan boqol ee qoys goobtan ay ku nool yihiin ma laha wax suuliya haba yaraatee saddex habeen ka horna daadkii ugu badnaa ayaa ka rogmaday oo cirkii helay waxa uu soo rogay daad fara badan taasi waa ay dareemi kartaa cid kastaaba duruufaha iyo caafimaad darro ee ka dhalan kara xilli weliba ay dhegtu taagan tahay oo dunida uu ku soo kordhay cudurka coronavirus oo si weyn lagugu leh dhinaca nadaafad darrada intii aan ku jiray waraysiga mid ka mid a hooyooyinka halkan jooga ayaa taagnaan kari weyday oo dhulka iska fadhiisatay duruufaha caafimaad ee nafteeda la dariska darteed waxaan weydiiyey magaceeda faadumo guure xuseen Ee, waad fadhiisatay waxaan waan taagnaan karin ma taagnaan karaysa ama taagnaan mashil faarsataa ood ku fadhidaa waan ku fadhiyaa Aa, waana waana taagnaan karin waxa weeyaan xagga awoodda weeyaan dumarka hore ilaahay bay mahad u sugantay waayaha iyagu ku la koobi karo ilaahay baan horta baahan waayaha iyagu ku la koobi karo saaka maahaba soo maad garan dani waad halkaana dhigtay waktiganna imika waabay u khayr badantay way u belo badantay odhan maayo way u khayr badantay rabadaanna way tahay waxa weeyi waa dhag waxa soo kordhay raashin la'aan baa soo kordhay suuli ma lihin ma garanaysaa berked ma lihin oo nooma qodna oo kama dhaansanno biyo la'aantu halkaa waabay naga haysaa cabdi haybe cali waa guddoomiyaha barakacayaashan dadkaa imika halkaa degane shanta boqoli suuliye male guryana male biyana ma hayaan wax alla waxay hayaan oo nololi oo bixii anigtayn biniaadan ku noolaan jiray maba jirto waanu iska fadhinaa ilaahayna waxaan ugu mahadnaqanaa iyo dhibaatadaasoo dee ku sugan oo halkaa ilaahay iyo dowladdu ay dejiyeen ay iska fadhiyaanu guddoomiyaha degmada salaxley ismaaciil yuusuf xuseen ayaa sharaxaad ka bixiyey baahida ay dadkani qabaan tabaalo fara badan iyo dhibaata haysata cid qaabishanila iminka ma jirto waxaanu rajaynaa insha allah bidnillahi kariim in dadka muxsiniinta iyo bisha rabadaan ay wixii ay baxsanayaan meelaha ugu habboon bay ka mid tahay ee insha allah bidnillahi kariim ku xisaabtamaan oo ay wax soo taraan waxaa noogu darani waa dhinaca hoyga iyo maxaa dhada arrintaas salitationka iyo waxbarashada iyo caafimaad gaaraya waa ummad dhan oo waxay u baahan yihin barnaamij dhan oo gaara walalo sidii biniaadamku u noolaay o dhan ba deelu noolaadaan meeshu kama foga magaalada hargeysa oo toddobaatan kilomitir waa ay ka yar tahay laakiin waxaa laga yaabaa in xataa dadka hargeysa ku nooli aanay warka haynin iska daada debada ku noole inkastaoo wakhtigan guud ahaanba duruufaha dadku ay iska adag yihiin rabadaantanina ay kuwii hore kaga duwan tahay xaalad ahaan xayiraadda iyo dunida saamaynta dhaqaale iyo ganacsi iyo isu socod ee uu cudurka coronavirus ku keenay haddana marka aad dadkan aragto waxaad ogaanaysaa in ay jiraan kuwa aan cid ka jilicsani aanay jirin ama ay yar tahay khadar maxamed cakulle v o e degmada salaxley
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti waxaan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii badanaya kiisaska dadka uu ku dhacayo xanuunka covid-19 gudaha dalka iyo kuwa u dhimanaya cudurka iyadoo haatanna ay muuqato in xanuunka uu ku faafayo amaba uu ku baahayo magaalooyinka kala duwan ee soomaaliya inkastoo awaamiir horey ee dowladdu u soo saartay si looga hortago loona xakameeyo cudurka hase ahaatee amarada lasoo saaray uma dhaqangelin sidii loo baahnaa haddaba yaa iska leh hergelinta mas-uuliyadda arrintani waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya rofeor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey rofeor maxamed cudurkan dilaaga ah covid waxaan ujeednaa inuu dalkeenana aad hadda farakulul ugu hayo dadkuna wacyigelin badan ay dowladdu samaysay xarumo badan oo lagu badbaadiyo dadka lagu kala badbaadiyo dowladduna waxay samaysay wacyigelin badan ee waxaad bulshadu inta badan hadda awaamiirtii dowladda way ku dhaqantay way qaadatay meelo yaryaroo waxaa jirta weli ma garanaysaa aan wacyigelintii si fiican inay u gaadhin laakiinse wasaaradda caafimaadka dowladda federaalku waxay xoogga saaraysaa inay cid kasta oo qaadan weyda ay ka dhaadhiciso ayna maxay ahayde ku daba taagnaato si loo qaato bulshadana waxaan leenahay wasaaradda ha loo hogaansamo cid kaloo maanta la raacayaa wasaaradda caafimaadka ha loo hogaansamo awaamiirta ha la qaato nuur sheekh cusmaan marka dowladdu way ku mahadsan tahay horta awaamiir bay bixisay oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waqaafta eermaha diinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo gobolka banaadir iyagaa u xir saarnaa wacyigelinta wacyigelintii marka waxaa la rabay inay joogteeyaan inay soo kormeeraan in ciidamada iyo la amro in awaamirtii la fuliyo boosteejiyada hadda baabuurta laga raaco kale suuqyada dowladii oo kale wacyigelin toos ah oo ciidamada dowladda iyo taliyayaasha iyo kulli ay ka wada samaynayaan gudoomiyaashu waa loo baahnaa wey waxaa loo baahan yahay meeshan awood fulineed inay muuqato wey oo booliska la arko iyagoo jidboontiyadii jidadka jooga iyagoon dadkii dhibaataynaynin oo wacyigelin u samaynaya dadka wacyigelinta samaynaya oo garab u ah oo dhinac socda oo la socda oo dadka biniaadamku waa inaku garaadlay soomaalidu tiraadaa wey qofku wuxuu indhihiisa u jeedo ayuu waxa weye ka cabsanaya wey marka dadkii indhahooda uma jeedaan ciidan fulinaya hawshii amar baa la soo saaray nin walba xafiigsiisa ku laabtay wey marka waxaa ka muhiimsan bulshadii in la dhex socdo awaamirtii la fuliyo la dhaqangeliyo dadkii wacyigelinta samaynayana hade garab loo noqdo lagu kormeero shaqadii wey sida nuur sheekh cusmaanba uu ku doodaya marba haddii dowladdu ay soo saartay amarka ma ahayd in dhaqangelintiisana ay ka shaqayso rofeor maxamed dowladdu hadafkeedu maaha inay hub qaadato oy shacabka maxay hayday xoog wax ku marsiiso maaha awaamiirta dowladda dowladdu waxay ku dadaalaysaa in talooyinka la qaato oo lama odhan karo way wada qaateen laakiin waxa weeye dadku dalku dal baaba'ay oo ma garanaysaa dhaqaalihiisa hooseeya weeye dadku iyagoo awaamiirtii qaatay ayay dantu waxay kalifaysaa inay marmar isku soo dhowaadaan iyagoo adeeg iyagoo adeeganaya marka taasna waxa weeye wasaaradda caafimaadka ku dhex jirta si dadku ay u kala fogaan lahaayeen ay isku ilaalin lahaayeen caafimaadkooda dagaal lagula jiraa in la ilaaliyo laakiinse dowladdu dagaal kulama jirto ciidana oo ciidamana kusoo daadin mayso oo maaha meel dagaal ka socdo laakiinse waxa weeye awaamiirtu waxa weeye waa barasaweydi in wax layska dhaadhiciyo ay dadku fahmaan sida aan hadda aragno waxa weeye dowladdu dadaal aad iyo aad u dheer ayay samaysay balse meesha waxaa ka muuqda inay bulshadu gaab samaynayso oo ayna u dhagalnugleyn marka haddee bulshada laga rabaa inay u dhagalnuglaato dowladda oy maxay hayday qaadato awaamiirta dowladda si loo wajaho maxaa arrimaha caafimaadku ay halkaasi uga noqdaan kuwa najaxa oo ma garanaysa ay dadku halkaasi uga soo baxaan awaamiirtii marka bulshooy waa inaad qaadataan awaamiirta dowladda waa inaad u dhaganugulaataan dowladda waa inaad awaamiirta dowladda ku shaqaysaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka si loo gaadho caafimaad taama ilaahay baana caafimaad haya bulshooy waa inaad u dhaganuglaataa dowladdu intii dadaalkeeda way qaadatay bulshooy xag kaalintiinnii waa inaad qaadataa nuur sheekh cusmaan waad dhegaysanaysaa brofesor maxamed waxa uu ku doodayaa in dowladdu dadaashay wacyigelin iyo howlo badan ay socdaan hase yeeshee bulshadu aanay u dhiganugleyn talooyinka caafimaadka iyo baraarujinta cudurkan loona baahnaa in iyagu tallaabo qaadaan ma moodaa sida brofesoorkuu ku doodaya weli bulshadu dhankeeda inay hawshu ka jiifto horta waa u mahadsan yahay barsoorku hadalka soo u dhigay ma aha dowladdu awaamir way soo rogtay waa sax annagu waxaan ognahay caasimada iyo guud ahaan gobolada gudoomiyaasha arrimaha bulshada intii loo yeeray inay gobolada iyo caasimadaba kulligood in la amray in bulsho walba degmada ay degan tahay inay wacyigelin ka samayso wacyigelintii marka way socotaa waana la samaynayaa gudoomiyaashii arrimaha bulshada nin walba dadaalkiisii iyo degmadiisii iyo gobolkiisii buu ka howlgelaya hase yeeshee waxa meesha ka maqan tahay muhiim in la tilmaamo dowladdu dadka awaamirta qaadan waaya ma waxaa la dhahayaa waa laga aamusaya ilaan waxaan cudur halisabaa meesha yaalla maraykan iyo ingiriis iyo talyaani oo ognahay adduunka dhan suu u galay waay marka innaga dadka dowladda waxaa laga rabaa amarkii ay samaysay inay horta fuliso dadka bulshada qayb dowladda way la shaqeeyaan qayb way jecel yihiin ani dadka wacyigelinta loo diraan qaarkood aan ku jiro aan ka mid ahaa qaarkood baa waxay ku leeyihin corona viruskiiba idinkaa noo wadaan idinkaa keenaysaan bay dhahayaan way marka suurtagal ma aha in dowladdu amar intay bixiso ay haddana bulshadii ka dhex muuqan weydo gudoomiyaasha arrimaha bulshada bulshada markii la amray inay bulshada wacyigelin loo sameeyo oo suuqyadii iyo waxa weeye goobihii ganacsiga iyo bostoojooyinkii iyo meelihii baabuurta ka baxaysa markii la amro in la tago iyo masaajidada iyo goobihii guud danta guud oo dhan markii la amro waxaa la rabaa dowladdu inay kormeerto oo taliska boolisku kormeero iyagoon wax caburinayn ma aha barosoorku suu u dhigayo qasab ma aha awood ma jirto ma dhaha dad qaar awood u baahan baa ku jira dad awood in lagu xakameeyo u baahan baa jira dad waxaa jira awood in lagu kala eriyo u baahan marka waxaas waxaa loo baahan yahay dowladdu dadka amirteeda qaadanaya waaba dadka loo baahan yaha wey laakiin dadkaan qaadanaynin waa in awood loo isticmaalo oo awoodi mar walba ay jirto booliskii shaqaynayaan social movementiga waxa la yidhaahdo lama socdaan bataatanba waana amarka guud waxaa la doonayaa dowladdu inay si rasmiya uga howlgasho awood waa loo baahan yahay wacyigelin waa loo baahan yahay tartiib u socod iyo aayar dadka in wax loogu sheego waa loo baahan yahay ninkii qaadan waayana dee waa in qasab awood lagu socodsiiyo oo waxa weye bulshadii si fiican loola falgalo wacyigelintoodiina la toosiiyo waxaan siinayaa brofesor maxamed waxaad og tahay dowladda federaalku min gobol ilaa iyo caasimad inay awoodeeda saartay siday xanuunkan covid ama maxaayde fayraskan dilaaga ula dagaalamo waxaad og tahay xarumaha ay ku farabadisay laga furay ee magaalada muqdisho goboladuna ay la mid yihiin odhan maayo aanu kaasaa wax qaribay nin kasta waxaa laga rabaa berta uu taagan yahay inuu heegankiisa kasii adkeeyo talooyinka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ay soo gudbinaysana inuu kusii dhaqmo dadkuna ay u fahmaan waxa loo ordaya waa noloshooda iyo kahortaga caafimaadka markaa saaxiibkan waxaan leeyahay dhaliili meesha ma taale ha la wada shaqeeya baan leeyahay hawsha si wanaagsan bay u socotaa anigu sidaan u arko bulshada ayaan ayaan canaan saaraya aan leeyahay la shaqeeya shaqada wanaagsan ee dowladda federaalka wasaaradda caafimaadku ay hayso innaga waxaa noo habboon dowladdu markii u horreysay awaamirtii ay soo ridaysay qaar badan baan dhaqan gelin wey dugsiyadii qur-aanka oo wasaaraddu amartay in la fasaxo ma ayna dhaqan gelin wey masaajidadii in la xiraa la isku dayay ma ayna dhaqan gelin wey in waxaa la isku dayay sbaceka ama salaadaha markii la tukanayo sidii awal la ahaa masaajidadii laga kala yareeyo dadkii oo dadka la kala diro ama xiritaanka loogu dadaalo ma ayna dhaqan gelin wey oo sidii baa la iskaga wataa wey marka halista waxaa weeye kusoo wajahan bulshadan aad bay u badan tahay wey suuqa iska dhaaf hadalba male isagoo ciiddii hadda ay soo dhowdahay oo nin walba shaati soo gada iyo uu ku jiro kaba soo gada uu ku jiro ayaa waxa weeye suuqiisa laysu dhex mulaaqaya oo la dhex ordaya wey hase yeeshee awaamirtii shalay aad soo saarteen hadday dhaqan geli weyday waa inaad talaaboyin kala qaadaan awaamiir kala soo saartaan dhaqan gelintoodii kuwii hore ku dadaashaan kuwa damba soo saartaan si bulshadii ay u noqoto bulsho badqabta iyo wanaageedii iyo horumarkeedii iyo caafimaadkeedii looga wada taxadaro wey haye brofesor maxamed anigoo saaxiibkay laba aragtiyood baan u kala wadanaa halka u ka arka maaha meel kalan ka arkaa waad ogeyd awaamirtii ugu horeysay si qaldan inay dhibaata u dhacday oo ma garanaysaa ay wiil iyo gabadhi ku dhinteen may ahayn wax la weerarayo shacabka ee qadar alle oo dhacay buu ahaa ilaahay samir iiman hanaga siiyo bandoogii lasoo rogay halis baa ka dhalatay hab kalea loo adeegsado waa la bedelay jadwalkii waxaa loo bedelay hab wacyigelina oon ciidan ahayn kana xoog badan oo wasaaradda caafimaadku ay laamo fara badan oo caafimaad kaa dirtay sheekhu uu arkaan u malaynayaa xoogaa uu ka biyadiidsan yahay malaha laakiin waxa weeye wasaaradda caafimaadku laamo badan bay samaysay wacyigelin degmooyinkay dhex gashay meel kastay gashay cid kastay la sheekaysatay cusbataaladii dhakhaatiirtii meel walba way habayso waxaweeye waxay samaysay xarumo badan marka waxa weeye halkii ciidankii waa la bedelay waxaa loo bedelay wacyigelintaasi shacabka uunbaa la rabaa inay la shaqeeyaan maadaama dalku dal oo burburay oo hadda soo kabanaya u yahay oo aan iskuna fillayn dhaqaalihiisuna hooseeyo ma qabo in xoog loo adeegsaday habeen iyo maalin wacyigelin baa socota hadday miidiya noqoto iyo hadday noqoto maxayhday dadkii caafimaadka oo gudbaya waxaa jirta xarumo loo qaybiyey gaadiidka oo si haddii kiisa soo kordhaan isla markaa taleefono la qaybiyey xarumihii waa la badiyey degmooyinkii baa laga furay cusbataaladii waa heegan markaas sidaa awgeed huteeladii la yiri raashinka yaan lagu gadin waa la joojiyey oo waa la xidhay oo hadda ma jiraanoo meelaha laguma kulmo maqaaxii la hor fadhiisanayay waa la joojiyey meelaha dukaamooyinka ee lagu gado habeenkii raashinka cayrin iyo lagu kala gato ayaa waxoogaa dadku ka gataan waxa weeye bandoodu way socotaa waana la qafiifiyey dadkuna way qaateen oo sidii hore maaha marka waxaan qabaa inay hawshu si fiican u socoto wax kaloo lagu kordhiyaa ayna jirin wasaaradda caafimaadkuna tallaabadeedu si fiican u socoto bulshaduna inta badan hadda ay ma garanaysaa waxna ay qaateen intaan qaadana waxaanu leenahay wasaaradda caafimaadka la shaqeeya si cudurkani loogu helo aynu uga gudubno oo ilaahay aynu ilaahayna u barino qof walbana gurigiisa iyo hoygiisa ilaahay ku baryo inuu naga badbaadiyo isagoo iska ilaalinaya meelaha bulshada nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxaa tallaabo loo baahan yahay in la qaado si guud ahaan loo dhaqangeliyo amarada iyo talooyinka la xiriira ka hortaga cudurka covid waxaa weeye halista cudurkan uu leeyahay iyo adduunku sida uga taxadaraya iyo innaga bulshadeennu siday u taallay wax isu dhow ma aha waxaan ognahay tusaale haddaan usoo qaadan wadamada deriska ah mambaasa iyo waxa weeye islii oo kiisas yar laga helay oo weliba innaga aan noo dhigmin ayaa bandoo dowladdu kasoo rogta kenya waxaa weeye bandoogii wax soo gelaya ma jiro carwooyinkii suuqyadii kulli waa la xiray waa kaad ogtihiin meediyaha laga wada qayliyo la yidhi dowladdu iyadaa dhaqaalaheeda uu dhacaya lacagay ay ka qaadan jirtay ayay ku weynaysaa wey marka innaga kiisaskeenniioo haya iyo tallaabooyin dowladdu ayna qaadaynin inay bulshadii isugu darsamaan macquul maaha wey dowladdu waa inay tallaabooyin kala qaado oo awaamirtii xoojiso tallaabooyin adadag oo waxa weeye awoodi ku jirto oo waxa weeye xeeladi ku jirto oo nooc walba oo waxa weye xeelada oo loo isticmaali kara ay ku jirto dowladdu waa inay qaadato anugu saasaan xalka u arkaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay rofeor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aadayo mahadsantahay saynab abuukar oo inala socodsiinaysay doodii gaabneyd markana kusoo dhawaada xubinta faaqidaada ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaana la socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha kadib muddo laba bilood ah oo ay horyaalada kubadda cagta yurub hakad ugu jireen karantiilka cudurka coronavirus ayay hadda kooxaha kubadda cagta isu diyaarinayaan dib u bilaabidda horyaalka xilli ciyaareedkan labada kun sagaal iyo tobanka iyo labada kun iyo labaatanka saddex ka mid ah shanta horyaal ee ugu xiisaha badan yurub ayay kooxaha heerka koowaad bilaabeen tababarka horyaaladaasi ayaa kala ah bundesliigaha jarmalka siriyacada talyaaniga iyo laliigaha sbain horyaalka ingiriiska weli kooxaha ma aysan bilaabin tababarka sababo la xiriira dowladda oo aanan weli ogolaan in tababarka ciyaartooyda isboortiga la bilaabo horyaalka faransiiska isaga gebi ahaanba waa lasoo gebagabeeyey waxaana koobka la guddoonsiiyey kooxdii hogaaminaysay bishii marj markii horyaalka la hakinayay oo ahayd kooxda baris san germain horyaalka jarmalka waxaa la filayaa in dib loo ambaqaado lix iyo tobanka bishan may hase ahaatee waxaa laga cabsi qabaa in uu saameeyo go-aanka ay muddo afar iyo toban maalin ah ku karantiishay kooxda dinamo dresden ee horyaalka labaad dhammaan ciyaartooydeeda kadib markii laba ka mid ah laacibinteeda laga helay coronavirus gudoomiyaha horyaalka koowaad ee jarmalka christian sevre ayaa u sheegay warbaahinta z d f ee jarmalka in tani aysan halis gelin karin dhammaan horyaalka kubadda cagta maadaama buu yidhi la filayay in ciyaartooyda qaar laga heli doono coronavirus markuu sabtida furmo horyaalka bundesliga ayaa garoomada lagu ciyaari doono ay noqon doonaan kuwa albaabada u xidhan oo aysan daawan doonin taageerayaasha tirada ugu badan ee loo ogolaan doono ayaa ah saddex boqol oo qof oo isugu jira ciyaartooyda labada dhinac ee dheelaya iyo dadka kale ee ka tirsan kooxaha ilaa iyo hadda kooxaha heerka koowaad ee jarmalka waxaa coronavirus laga helay afar xubnood oo ka kala tirsan naadiyada calon iyo brushia monshen galadbakh afartuba waa la karantiilay dalka talyaaniga oo ah wadanka ugu dhimashada badnaa kiisaska covid nteen qaaradda yurub ayay kooxuhu bilaabeen tababarka si ay ugu diyaargaroobaan dib u bilaabashada ciyaaraha horyaalada kala duwan ee kubadda cagta oo tan iyo afar iyo tobankii marj hakad ugu jiray cudurka covid nteen magaalada milano oo ah halkii ugu darnayd ee uu saameeyey covid nteen ayay labada kooxood ee ka dhisan ee kala ah inter iyo a c milan toddobaadkii hore ciyaartooydu bilaabeen tababarka waxaa kasii horeeyay kooxaha ka dhisan magaalooyinka dhanka koonfureed ee uu coronavirus ku yaraa sida roma iyo lazio weli go-aan lagama gaarin wakhtiga la bilaabi doono waxaana taasi ka arrinsanaya hadda wasaaradda ciyaaraha gudiyada isboortiga iyo saraakiisha caafimaadka laakiin kooxaha qaar ayaa soo wariyey in ciyaartooydoodu laga helay cudursidaha corona kooxda samdoria afar laacib ayaa qaaday cudurka halka fiorentina ay sheegtay in saddex ciyaartooy jirkooda laga helay xanuunka kadib markii ay mareen tijaabada caafimaadka waxaa hadda cudurka ka soo raystay laacibka kooxda yuventus bolo dibala iyo agaasimaha dhinaca isboortiga milan bolo maldini oo cudurka qaaday markii uu ka dilaacay talyaaniga dalka sbain oo isna ka mid ah dalalka uu sida daran ugu tuntay coronavirus ayay ciyaartooyda kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad iyo kuwa labaadba tababarka bilaabeen jimcihii aanu kasoo gudubnay barcelona ayaa ka mid ah kooxaha tababarka bilaabay laakiin axaddii ayaa shan ciyaartooy oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad laga helay coronavirus lama magacaabin ciyaartooydaasi kooxaha ay u kala dheelaan waase la karantiilay gudoomiyaha horyaalka laliiga ee sbain hafier tebas waxa uu sheegay maanta inuu rajaynayo in horyaalka dib loo bilaabo labaiyo tobanka bisha juun horyaalada bisha soo socota ee juun dib loo bilaabi doono waxaa ka mid ah horyaalka superliiga turkiga oo ay kooxuhu tababarka bilaabeen toddobaadkii hore ilaa iyo hadda kooxaha beshaktash iyo fenerbahaj ayaa soo wariyey in la karantiilay qaar ka mid ah ciyaartooy laga helay cudurka coronavirus dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan halkaa hainoo jooga
idaacaddii galabnimo waa nagayn taas waa niguwa jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan oo idin la nabadgeliyo